I would greatly appreciate it. VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan barteedna twitter-ka iyo v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaada ah bisha janaayo waa koob iyo toban sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay haatan tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkan dhallinyarada duhurnimo waxaa ka mida dhallinyaro badan oo soomaalida kenya ah oo u taagan inay qabtaan xilal doorasho doorashada guud ee kasoo socota wadankaasi waxaan arkay baahi jirto baahidaas oon is iri amaad wax ka qaban kartaa laakiin dadka kala tartamaya nin walba wuxuu u ordaya asaga garanayo iyo waxa ku kalifay inuu inuu u istaago laakiin ana shakhsiyan dabcan baahi aan ark
waxaa kalood dhegaysan doontaan dhallinyaro ka shaqaynaysa horumarinta dhallinyarada oo hoggaan cusub ku dooratay magaalada qardho heesi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore warkii dunida xubnaha beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiskii dhowaan ay ku gaareen magaalada muqdisho madaxda wadatashiga qaran oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa ugu baaqday madaxda soomaalida inay sida ugu dhaqsaha badan oo dhammaystiran ay u fuliyaan qodobadii ku jira heshiiskaasi habeenkii xalay ahaana heshiiskaasi waxaa soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku tilmaamay inuu yahay natiijo wanaagsan madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxda wadatashiga qaran oo uu sheegay inay mas-uul ka yihiin hirgelinta doorashada inay u dhaqangeliyaan sidii ay ku heshiiyeen qodobada ku jiray heshiiskaasi wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexena waxay sheegayaan in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala deegaanka lagu magacaabo qalimow oo labaatan iyo sideed kilomitr dhinaca waqooyi ka xiga magaalada balcad ilaaha amniga ayaa u sheegay idaacadda v o a in laba askari ay ku dhinteen weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka qalimow sidoo kale al-shabaab waxay weerareen baabuur gurmud u sameyneysay deegaankaasi al-shabaab ayaa iyagu dhinacooda waxay sheegteen ilaa lix askari inay ku dilaan weerarkaasi sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin weerarka al-shabaab ayaa imanaya iyadoo maalintii shalay ay muqdisho ku jireen taliyaasha laamaha amniga ee soomaaliya kulan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya kulankaas ayaa la sheegay in looga hadlayay amniga wadanka halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dalka kenya oo u diyaargaroobaya doorashada madaxtinimada ee lagu wada inay dhacdo bisha sideedaad ee sanadkan waxaa laga arkayaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasoo doonaya inay ku biiraan golayaasha dowladda hoose ee kenya tirada dhalinyarada soomaalida ee kenya islamarkaana ku biiraysa siyaasadda dalkaasi ayaa aada u korodhay marka la barbar dhigo doorashooyinkii hore warbixinta waxaa inoo soo diray khadar maxamuud xareed
diyaargarowga iyo ololaha doorashada madaxtinimada kenya ayaa ka bilowday guud ahaan dalka kenya doorashada oo lagu wado inay dhacdo bisha sideedaad ee sanadkan ayaa aada uga duwan doorashooyinkii hore ee kenya soo maray guud ahaan siyaasiyiinta soomaalida kenya ayaa ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn oga dhex muuqda ololaha doorashada madaxtinimada kenya dhallinyarada soomaaliyeed ee kenyaanka ah islamarkaana higsanaya inay ka mid noqdaan siyaasiyiinta kenya oo doonaya inay u tartamaan kuraas kala duwan oo golayaasha baarlamaanka kenya ka tirsan ayaa ka mid ah dadka orodka ugu jira inay ka qayb qaataan doorashada madaxtinimada xaafadda soomaalida isliya ee magaalada nairobi waxa ay ka kooban tahay ilaa shan kursi oo golayaasha dowladda hoose ee magaalada nairobi ka tirsan waxaana dhammaan dadka kuraastaasi u wada tartamaya ay wada yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo doonaya inay hoggaanka u qabtaan axmed cusmaan xadiis oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa sheegaya in marka dhallinyarada soomaaliyeed ee kenya ay xilal ka qabtaan dowladda kenya ay si wanaagsan u gutaan mas-uuliyaddii loo igmaday taasna ay dhallinyaro badan oo soomaali kenyaan ah ay ku dhiirigelisay in ay tartamaan california ward waxay ka mid tahay shanta kursi hoose ee hoos yimaada kursiga federaalka ee kamakunji oo uu ku fadhiyo mudane yuusuf xasan cabdi marka kursigan markaan aan u ordayno dabcan de bulshada inaan u adeegno waa muhiimada ugu weyn waana kursi runtii qiimo iyo waxtarba u leh dadka ku dhaqan meesha ayada ah marka dhallinyarada maxaa ku kalifaya ama idinku kalifaya inaad siyaasadda gashaan dabcan nin walba de asaga unbaa nin walba asaga tiisa ka hadli kara kule shaksiyan aniga waxay u kalifayaa waxaan arkay baahi jirto baahidaas oon isiri amaad wax ka qaban kartaa laakiin dadka kale tartamaya nin walba wuxuu u ordaya asaga garanaya iyo waxa ku kalifay inuu inuu u istaago laakiin ana shaksiyan dabcan baahi aan arkay waan isleeyahay dadka bulshadaada ah amaad igu adeegtaa oo aad isbedel amaad keentaa waan isleeyahay soomaalida hadda kolley inta hadda la tijaabiyey badi soomaalida markii xilalka loo dhiibay xilalka loo dhiibay kulli horta way kasoo wada dhalaaleen waana wax si khaasa loogu ammaano laakiin ayaan daro waxaa ah laakiin dhulkii gobolkii soomaalida ee laga soo dooranayey waa bilcagsi dhulkay la galeen laakiin markay yimaadaan kenyada hoose ama kuraasta waaweyn ee federaalka dowladda kore ee national governmentka way kasoo dhalaalaan marka dabcan waxaan leeyahay wax ka duwan amaad hal timaadaan oo aad meeshii liilin kasoo doortay ee hoose yaan rabna annaga inaan isbedel iyo wax muuqdo aan ka keeno oo aan noqonin keliya meesha guud ee federaalka ah in ka badan ilaa lixdan dhallinyaro soomaaliyeed ayaa la hadalhayaa inay u wada tartami doonaan ilaa shan kursi oo golayaasha dowladda hoose ay nairobi ka tirsan kuwaasoo yaalla xaafadda islii waana tiro aad u badan marka loo eego fursadda meesha taalla dhaqanka iyo xeerarka hoose ee u yaala soomaalida ku nool xaafadda islii ayaa marka xilligan oo kale la gaaro isku dayaya inuu go-aamiyo amaba uu kala reebo tirada badan ee dhallinyarada soomaalida ee kuraastaasi u wada tartamaysa arrintan ayaa ka mid ah caqabadaha ay la kulmaan dhallinyaro badan oo aqoon-yahano soomaaliyeed oo tartami lahaa maxamed ismaaciil shiine ayaa ka mid ah dhallinyarada sanadkan ka tartamaysa xaafadda islii ee degmada kaamakunji ee magaalada nairobi saa la socotid hadda waxaa lagu jiraa xilligii doorashooyinka waddankaana shantii sano hal mar ayaa doorashada la qabtaa cawaaqibka haysto dhallinyarada guud ahaan waddankan waxaad la socotaa doorashooyinkan waxay u baahan yihiin dhaqaalo dhallinyaradana intooda badan dhaqaalaha ayaa ciilayo oo ku kalifayo in ay doorashooyinka ka qaybgalin hadday ka qaybgalaanna aysan ku guulaysan intooda badan ayagoo awoodo aqoontiina u leh awooddii xagga hogaamintana u leh waayo aragnimona u leh ayaa waxaa ciilo inta badan xagga jeebka oo dhaqaalaha ah maadaama ay ku baxaan dhaqaale aad u badan midda xigtana soomaali haddaanu nahay waxaa jiro dhaqan inta badan siiba gobollada aan ka soo jeedno dhallinyarada duca ninkii waxtar leh ama waxqabad samayn karo oo ay u baahan tahay degmadaas ama xaafaddaas waxaa nasiib darra ka hor yimaada odayaal ayagoo yidhaahdo bal duco qaado doorashada dambe hadduu alle ku gaarsiiyo nabada gaarsiiyo taas ayaan ku ballanqaadaynaa inaad ka qayb qaadatid iyo wax la mid ah ayaa dhallinyarada soomaaliyeed inta badan ku ah caqabad dhallinyarada soomaali kenyaanka ay ku nool magaalada nairobi ayaa aaminsan in soomaalidu ay iyagu caqabad isku yihiin xilliga doorashada marka la gaaro axmed cusmaan ayaa aaminsan in arintaasi ay ka dhalan karto in soomaalidu ay guul daraysato laakiin caqabadaha ugu badan anaga ka shaksi ahaan haddaan ka hadalno bulshada soomaaliyed in haysta waxay tahay markii intuu qof hal abuur intuu la yimaado oo meel uu tago waxaa horta kasoo daba istaagaya soomaali kale intaan cid kale la gaarin ayagoo uun markaas ay u socdaan uun kala qaybin codkii ninka uu ku tashan lahaa marka anigu waxaan isleeyahay markii laga tago dee kursigaas loo wada bannaan yahay annaga caqabadaas ku ah soomaali ahaan waayo qofkeena markuu meel uu tilaabsado annagaa ka daba istaagna tii marka waxay keentaa qofka ama inuu dhaco ama in qofkii lala haro sidaasna waxaa sabab u noqonaya marka cid kale oon soomaali ahayn in meesha ay kusoo baxdo haddaba sidee ayaa caqabadahan looga gudbi karaa sidee ayay ku guuleysan karaan dhallinyarada soomaalida ee xaafadda islii ee doonaya inay u tartamaan kuraasta taalla xaafadda islii waxaa sharaxaya maxamed ismaaciil shiine wallaahi sida looga bixi kara keliya waxay tahay in wacyigelin badan la sameeyo doorashadana aysan noqon qofka in lagu xusho jeebkiisa ee lagu xusho aqoontiisa iyo kartida uu u leeyahay iyo dhexgalka bulshada uu ku leeyahay maadaama qofka hadduu meel joogo lana arko in eh, waxqabadkiisa eh, eh, dadka way ga- aq- aqoon bay leeyihin aqli bay leeyihiin maskax bay leeyihiin qofka eh, muuqdo oo u cadcado xilliga doorashada keliya maahane xilliyada kale baahiyooyinka badan ay bulshada u baahan tahay wax kala qabto ma ahan keliya in idaacado laga hadlay laakiin waxaa jiro dhallinyaro badan oo dhaqaatiir ah dhaqali- dhallinyaro badan oo looyaro ah dhallinyaro badan oo injineero ah iyo wixii la mid ah laakiin aan nasiib u yeelan in ay ka qayb galaan doorashooyinka inkastoo ay sideed bilood ka harsan tahay xilliga ay dhici doonto doorashada madaxtinimada kenya haddana ololaha doorashada ayaa ku bilowday mid aada uga duwan kuwii hore khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaadna weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a haatanna dhegeystayaal aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan heestan waxay noogu luuqeynaysaa fanaanadii allah u naxariiste khaliim xaliimo khaliif magool aynu intaa uga gudubna heestii allah naxariistay xaliima khaliif cumar magool halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna magaalada qardho dallada guud ee dhallinyarada magaalada qardho ayaa iska dhex doortay guddoon cusub oo hogaamin doona saddexda sano ee soo socota dalladan ayaa ka shaqayn doonta arrimaha horumarinta dhallinyarada warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray yuusuf maxamuud yuusuf
ururka ay ku midaysan yihiin dalladda dhallinyarada magaalada qardho ayaa iska dhex doortay guddoomiye guud oo ururkaasi uu yeelan doono saddexda sano ee soo socota doorashadan oo u dhacday hab gacantaaga ayaa waxaa ka qayb qaadanayay dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho waxaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada kaynat loo doortay cabdiraxmaan yaasiin maxamuud oo horay u ahaa hoggaanka kumeelgaarka ah isagoona la tartamayey cabdiqani yuusuf daad oo codadkii la dhiibtay helay laba cod halka cabdiraxmaanna uu helay toban cod guddoomiye ku-xigeenka isna waxaa loo doortay maxamed cabdirasaaq oo isagana helay labiiyo toban cod mana jirin dhallinyaro kale oo la tartamaysay gudoomiyaha guud ee dhallinyarada puntland liibaan maxamed xuseen ayaa faahfaahay sida ay u dhacday doorashada dhallinyaradan
maanta doorashada halkan ay soo xaadireen labiyo toban urur oo ka mida degmooyinka iyo ururada magaalada qardho ee gobolka karkaar waxaa ku tartamayay cabdiraxmaan maxamuud yaasiin iyo cabdiqani yuusuf daad cabdiqani yuusuf daad wuxuu helay laba cod cabdiraxmaan maxamuud yaasiinna wuxuu helay toban cod sidaas darteed waxaa ansaxa labisaddexda sane soo socday guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka karkaar cabdiramaan cabdiraxmaan islaan maxamuud yaasiin hambalyo baan leenahay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka oo uu tartamayey maxamuud maxamed cabdirasaaq siciid oo keligiisa ah oo gacantaagahayd isagana dhammaan wuxuu helay codkii sidaa darteed isna gudoomiye ku-xigeenka daldallada dhallinyarada ee kaynad ee saddexda sano soo socda maxamed cabdirasaaq maxamed waxaan leenahay hambalyo ilaahay xilka iyo mas-uuliyadda a idiin fududayseen aada qaadeen ha idinla garab galo annaguna waa idinla shaqaynaynaa waxaan uga mahad celinayaa dhallinyaradii guddiga boorka ahayd oo mar labaad ii gartay inaan mas-uuliyaddii dalladda sii hogaamiyo muddo saddex sana waxaan u mahad celinayaa wasaaradda oo noo fududaysay guddoonka gobolka oo si gaara noola shaqeeyey dalladda bayaan oo iyaduna garab aad u fiicanna siisay ururada haweenka oo guddoomisada aan ku haysanna haddeero
qof bulshada aada uga actif ay tahay oo aada noola shaqaysa dhinacyo badanna naga caawisa waan ku faraxsanahay qaabkii wax u dhaceen waana ku qancay natiijada wasalaamu calaykum raxmatullahi taala raxiim
aada iyo aad baan u faraxsanahay waxaan aada ugu mahad celinayaa dhammaan dadkii mataqaanaa gacantaaga ii sameeyey guddiga boorka dhammaantii waa salaamantihiin asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu deeqo jaamac ciise oo ah agaasimaha waaxda dhallinyarada puntland iyo guddoomiyaha ururka haweenka magaalada qardho iyo xubno kale oo ka socday ururada dhallinyarada magaalada qardho ayaa madasha ka sheegay in dhallinyaradu ay si wanaagsan isku doorteen islamarkaana looga baahan yahay hogaanka cusub in dhallinyarada ay ugu adeegaan wixii dani ay ugu jidho
maanta waxaan ku faraxsanahay cabdiraxmaan in uu ku guulaystay guddoomiyihii dalada kened oo ah awalna uu ahaa kumeel gaar hadeerna guddoomiye rasmiya noqday intuu gumeel gaarka ahaa wuxuu ku shaqeeyey wuxuu shaqeeyey shaqo aad u wanaagsan wuxuu ku shaqeynayay falantiyeer wuxuu u taagnaa xili walba horumarinta deegaanka degmada qardho iyo gobolka kaar oo dhan waxaan leenahay cabdiraxmaan xilka hadeer qaatayna ilaahay ku fududeeyo marka xiga waxaan u hambaliyeynayaa guddoomiyaha dalada gobol karkaar iyo gudoomiye ku-xigeenka halkan lagu doortay runtii doorashada tan waxay u dhacday si xor iyo xalaalah insha allah waxaan rajaynaynaa guddoomiyuhu inuu xilkaa loo dhiibay si daacadnimada ku guto xilku waa iska mas-uuliyad marka koowaad waxaan ka rabnaa guddoomiyaha bulshada dooratay oo degmooyinkaas ka yimaaday gobol karkaar hoos yimaada inuu daacadnimo ugu shaqeeyo insha allah annagu guddoomiyaha horey waa u wada shaqaynay insha allah waxaan rajeynayaa haddana inaan si fiican u wada shaqayno waxaa idin leeyahay hambalya dhallinyaro waxaa idin leeyahay isku duubni u wada shaqeeya lana shaqeeya guddoonka waxaana ku nasiib badantihin oo annaga nooga nasiib badantihin degmadii oo idiin jooga aabbihii dhallinyarada oo haysataan faa-isoo ah yadana hooyadii dhallinyarada ah annagana waa idin garab istaageynaa insha allah
maanta sharafta leh oo dadnimada leh oo maanta halkaa doorasho ka dhacday aan hoganahay markhaanti waxaan u kacaynaa in gobolka karkaar ay soo baxeen dhallinyaro haldoor ah leh taalenti leh leh aqoon leh maanta iyagu doorashadooda iyagoo maarata u saburaya wakhtigooda qaaliga ah saacadda dabcan xilli adag tahay madaxdoodii iyo maarata iyagiiba ay diyaar ku yihiin inay doorashadooda xor xalaal u qabsadaan aad iyo aad baan idinka mahad celinaya sida quruxda badan oo sharafta leh say ku dhaceen waxaa wax lagu dayda ah oo qurux badan oo ah platform lagu dayan karaa noqon karaa gudoomiyihiin gobolka oo xilligaa idiin jooga oo maarata iyo gudoomiya haweenka idinkuna aad diyaar u tihiin idinkoo cidnaan uga helan maarata wax maarata xooliya maarata shaaqatoona laakiin aad u taagan tihiin horumarkiina iyo dhisitaankiina iyo jiritaankiina waa wax lagu fara gudoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid ayaa docdiisa dhalinyarada kula dardaarmay inay xoogga saaraan sidii dhalinyarada loogu jihayn lahaa waxa wanaagsan ay ka qabsoonto doorashada ururka dhallinyarada gobol karkaar runtii maanta halkan waxaa ka dhacday marka doorasho doorashadaas oo ahayd tii uu saddexda sano ay soo socotaa lagu hogaamin lahaa ururka dhallinyarada gobol karkaar insha allah waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka cusub ee loo doortay inay hogaamiyaan ururka ugu dambayntii qaar ka mid a dhallinyarada magaalada qardho ayaa u hambaliyeeyey dhallinyarada maanta la doortay oo uu yeelan doono ururkooda cabdiraxmaan maxamuud yaasiin iyo ku-xigeenkiisa maxamed cabdirasaaq bagayax waxaan ilaahay uga baryaa inuu xilkooda ilaahay ku asturo waxaan aad ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha dhalada iyo ku-xigeenkiisa yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a haatan qodobadii warka caalamka ugu doorka roon ah haddii aan idiin kormaro madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka u magacaabay xamse warfaawo sargaal soomaali ah asalkii soomaali yahay haysta dhalashada maraykanka maalintii shalay sarkaalkan ayaa wuxuu hore u ahaa ku-xigeenka madaxa shaqaaleynta iyo arimaha shaqaalaha ee gobolkaasi minnesota haatanna waxa uu noqon doonaa la taliyaha waaxda arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka xamse warfaa ayaa email uu u diray saxaafadda waxa uu ku sheegay inuu aada u rajeynayo inuu ka shaqeeyo arrimaha dhinaca dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha ee caalamka wararka iman iyo gobolka shabeellada dhexna waxay sheegeen in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar ciidan oo ku taala deegaanka qalimo oo kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta magaalada balcad ila dhinaca amniga ayaa v o sheegay in laba askari ay ku dhinteen weerarkaasi sidoo kale saddex qof ayaa ku dhimatay baabuur gurmad ah oo u socotay deegaanka qalibow saddexdaasi qofna waxaa la sheegay inuu ka mid yahay qof rayid ah al-shabaab ayaa sheegtay dhinacooda iyaga inay dileen lix qof weerarka al-shabaabna wuxuu imanayaa iyadoo maalintii shalay ay madaxda laamaha amnigu ay ku jireen magaalada muqdisho beesha caalamkuna waxa ay ku baaqaysaa magaalada muqdisho in madaxda soomaalidu ay si deg dega u fuliyaan una dhammaystiraan doorashada soomaaliya iyagoo ku fulinaya waqtigii ay u qabsadeen oo ku eg shan iyo labaatanka bisha februaayo ee soo socota dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna habeenkii xalay aha ku baaqay in heshiiskaasi la dhaqangeliyo heshiiskaasi oo uu soo dhoweeyey madaxweynuhu qodobadii warka caalamka ku doorka roonaana waa intaasi haatanna mar kale aynu u leexano dhinacii suugaanta
maantu ay bisha janna ay tahay koob iyo toban idaacaddii dhallinyaradu waa naga intaasi waa anigoo haaruun macruufa iyo farsamayaqaanka jemi faariya oo idinleh intaan ku kulmi doonno idaacadda galabnimo ee afarta galabnimo nabadgelyo